subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa aroor jimco ah bisha diseembar ee sannadka labada kun iyo koob iyo labaatankana waa toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga aannu ku leennahay internetka ee v o a somaali com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar fukaay qodobada aannu idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha maraykanka baiden oo furay shirka dimuquraadiyadda ee maraykanku uu qabtay
marka labada maalmood ee nagu soo fool leh waxaynu isku keeni doonnaa hogaamiyaasha in ka badan boqol wadan oo ay ku lamaan yihiin dadka arrimaha u dhaqdhaqaaqa ururada shaqaalaha iyo xubno kale oo ka mid a ururada bulshada rayidka
waxaa kaloo aad maqli doontaan midowda musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo dalbaday in la hakiyo doorashada hadda socota shir wadatashi ahna la isugu yimaado howlgallo ammaanka lagu sugayo oo ka socda magaalada kismaayo dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka kanada oo laga caawinayo shaqola'aanta iyo xanuunnada dhinaca dhimirka ah xilligan uu covid ku hayo fara kulul dunida iyo weliba barnaamijkii umuuraha islaamka balse intaasoo dhan waxaa ka soo horraynaya warkii dunida oo aan idiin akhriyo isbahaysi sharci darro laga dhigay oo ah koox xag jir ah oo weerarro argagixiso ah ka wada gudaha waddanka bakistan ayaa go'aan ku gaaray in ay ka soo horjeestaan muddo kordhinta soddonka maalmooda ee xabad joojinta ee dowladda iyaga oo ku eedeeyey dhinaca kale in uusan ixtiraamin qodobada heshiiskaasi kooxdan oo loogu yeero tahriig taalibaan bakistan t p p sidoo kalena loo yaqaano taalibaanka bakistan ayaa ku dhawaaqay khamiistan saacado ka hor in uusan si rasmi ah u dhammaan heshiiska kumeelgaarka ah ee dhaqan galay sagaalkii nofembar ee sannadkan isfahamkan ayaa ahaa mid loogu gogol xaarayo wadahadallo mustaqbalka dhex mari doona labada dhinac ee iska soo horjeeda waxaana dhexdhexaadin ka ah dowladda cusub ee dalkaasi afghanistan ee deriska la ah bakistan ee taalibaan ay hogaamiso aqalka odayaasha dalkan maraykanka ayaa xilli dambe oo xalay ah waxa uu ansixiyey una diray madaxweyne jo biden mid ka mid ah laba sharci oo la doonayo in lagu kordhiyo xadidaadda kharashaadka dowladda federaalka ah oo awal ahayd siddeed iyo labaatan dhibic sagaal trilyan oo dollarka maraykanka sanadka ayaa ugu codeeyey konton iyo sagaal oo soddon iyo shan ay ka soo horjeedo tallaabadan iyada oo toban ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan ee xisbigaasi mich mcconnell ay taageerayaan heshiiskan oo uu oggolaanayo codaynta soo socota in la meel mariyo heshiiskaasi mcconnell ayaa sheegay goor sii horreysay oo isbuucan ah in uu rumaysan yahay in habraacan uu yahay mid dan weyn ay ugu jirto dalka kaasoo ka hortegaya in dowladdu ay deynta bixin weyso aqalka dimuqraadiyiintu ay hogaamiyaan ee wakiilada ayaa ansixiyey sharcigan habeenkii arbacada iyaga oo ugu codeeyey laba boqol iyo laba iyo toban ka mid a xubnaha labada boqol iyo laba iyo labaatanka waxaana taageeray hal mudane oo keliya oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga aroor suuban jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington aanu ku bilownaya madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa furay shirka dimuquraadiyadda oo ay ka qaybgalayaan hogaamiyeyaal dunida ah iyo weliba erge ka socota bulshada waxaana shirkaasi looga hadli doonaa arrimaha dimuqraadiyadda dunida khudbadda uu madaxweynaha maraykanku ka jeediyey shirkaasi waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac
Well, hello, everyone.
shirka oo ku qabsoomaya hannaanka fogaan aragga amaba waxaa loo yaqaana ferjual ayaa ugu horreynba madaxweyne biden uu soo dhoweeyey dhammaan kasoo qaybgalayaasha uu maraykanka shirka ku casuumay isagoo sheegay inuu yahay kii ugu horreeyay noocan ah islamarkaana uu mundamaanka ku hayay waxaana uu madaxweyne biden dul istaagay dimuqraadiyadda iyo weliba sida loogu kala duwan yahay waxaana uu yidhi dimuqraadiyaddu isku wada mid maaha iskuma wada raacsanina wax kasta inteenna maanta halkana shirka kaga jirta balse doorashooyinku aynu wadajirka u samayno ayaa u qeexi doona ala aragtidayda jidka mustaqbalka aynu wadaagno jiilasha soo socda haddaynu nahay bulshada dunida ee dimuqraadiyadda waa inaynu u istaagno waxyaabahayna mideeyaha waa inaynu u istaagno cadaaladda iyo weliba ku dhaqanka sharciga xorriyadda hadalka xorriyadda isku imaanshiyaha saxaafad xor ah xorriyadda diinta dhammaan xuquuqda aadamaha ee uu mulkiyey qof kasta markii ugu horraysay ayaa maraykanka lagu calaamidiyey inuu dib ugu simbiriraxanayo dimuqraadiyadda warbixinta laba kun iyo koob iyo labaatan ee ay baahiyeen bishii noofembar mahadka caalamiga ee dimuqraadiyadda iyo kaalmada doorashada gaar ahaan caqabadii natiijooyinkii doorashadii laba kun iyo labaatan taasoo ay ku lamaanayd xookugelistii dhismaha aqalka capital ay bishii januari lixdeedii ku galeen taageerayaasha madaxweynihii hore donald trump waxaana uu biden sidoo kale ka hadlay muddada uu shirku socday iyo weliba waxaa diiradda lagu saarayo iyo sidoo kale qaybaha lagu casuumay waxaana uu yidhi marka labada maalmood ee nagu soo fool leh waxaynu isku keeni doonnaa hogaamiyaasha in ka badan boqol waddan oo ay ku lamaan yihiin dadka arrimaha u dhaqdhaqaaqa ururada shaqaalaha iyo xubno kale oo ka mid ah ururada bulshada rayidka khubarada hormoodka cilmi baarayaal iyo wakiillo ka socda ganacsatada maaha in lagu dhawaaqo in mid ka mid a dimuqraadiyaddeennu ay fiican tahay ama uu hayo dhammaan jawaabaha oo dhan balse in la isqabsado gacmaha oo aynu dib u xaqiijinno cahdiga aynu wadaagno si aynu dimuqraadiyaddeenna u wanaajinno si aynu u wadaagno fikradaha midda midka kale oo aynu u samayno ballan adag oo ah sidee loo adkayn karaa dimuqraadiyaddeenna oo aynu dib uga bixi karnaa kelitalisnimada ula dagaalami lahayn musuq maasuqa loona ilaalin lahaa xuquuqda aadamaha ee dadka meel kasta shirkan ayaa kii ugu horreeya noocan ah iyadoo madaxweyne bidenna uu khudbadiisa furitaanka oo socotay in ka badan toban daqiiqo uu kaga hadlay arrimo door ah oo xidhiidha leh dimuqraadiyadda iyo weliba qorshayaal uu maraykanku arrimahana ka damacsan yahay
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a oo washington idinkaga imanaysa golaha midowda musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku codsadeen in la hakiyo doorashada aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya oo hadda ka socota qaybo ka mida wadanka islamarkaana shir wadatashi a laysugu yimaado golaha warkaasi soo saaray waxaa ka mid a siyaasiyiin caana oo wadanka hore usoo hogaamiyey iyo weliba kuwo kale oo jagooyin sarsare soo qabtay qoraal ay xubnahani soo saareen waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow warkan qoraalka ah oo ay soo saareen golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu ka koobnaa dhowr qodob oo dhammaantood ku saabsanaa doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya golahan ayaa sheegay inaysan aqbalsanayn sida hadda doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ay ku socoto waxna ay tilmaameen inay tahay waxay ugu yeedheen boob qaawan qoraalkan ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in la hakiyo doorashada hadda socota waxay sidoo kale soo jeediyeen in la soxo habraaca iyo habdhaqanka ay ku socoto doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya waxay sidoo kale qoraalkooda ku sheegeen in la faafiyo liiska boqol shan iyo soddonka oday dhaqameed iyo guddibeeleedyada soo xulaya ergada wax dooranaysa in kuraastu ay noqdaan kuwo furan oo lagu tartamo islamarkaana la reebo dhaqanka waxay ugu yeedheen malxiiska dhinaca kale waxaay soo jeediyeen golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya inaan baaritaano lagu celin karin xubnihii ka midka ahaa baarlamankii wakhtigu ka dhammaaday halka musharaxiinta cusub ee kuraasta doonaya ay sheegeen in tartanka laga joojin karo oo keliya marka lagu helo faldambiyeed ay maxkamadi xukuntay ugu dambeyn qoraalkan ayaa waxay ku sheegeen in keliya ay doorashooyinka diyaar u yihiin haddii la fuliyo qodobada ku xusan war-saxaafadeedkan ay soo saareen haddii la baalmarase waxa ay tilmaameen inay qaadayaan tallaabo samata bixin qaran ay ku sheegeen taasi oo aysan caddayn waxa ay tahay geesta kale ma jiro war ka soo baxay dhinaca dowladda oo ku saabsan soo jeedinta ka timid golaha midowda musharaxiinta mucaaradka ah ee soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho
aad buu u mahadsan yahay berrow halka aad weli nagala socotaana waa v o a isla wararka doorashada ayaynu ku jirnaaye howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ayaa waxa ay ka bilowdeen magaalada kismaayo ee maamul goboleedka jubbaland halkaas oo la filayo in ay ka qabsoonto doorashada lagu soo dooranayo xubnaha aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya ee matalaya maamul goboleedkaasi waxaana halkaasi kusii qulqulaya musharaxiin u tartamaya kuraasta baarlamanka waxaa warbixintan magaalada kismaayo nooga soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad aadan kismaayo
howlgalladan ay wadaan ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ee ka soconaya magaalada kismaayo ayaa ah sida saraakiishu ay sheegeen kuwo lagu xaqiijinaya ammaanka guud ee magaalada kismaayo waxaana ah inta badan waddooyinka muhiimka ah ee magaalada kismaayo iyo xaafadaha magaalada lagu arkaya cutubyo ka tirsan ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska jubbaland kuwaas oo baaritaano ku samaynaya dadka iyo gaadiidka magaalada kismaayo afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland jaamac axmed cali joofane ayaa v o a uga waramay howlgalladaasi iyo ujeedkooda waxa uu ahaa aadan howlgallada saddex qaybood bay bay isugu jiraan qayb ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda ayaa ka dhex sameeya magaalada qaybna ciidanka daraawiishta oo furimaha jooga iyagana howlgallo roondayna sameeya oo waxay ka sameeyaan goobaha xeryaha ku leeyihiin sida aagga cabdulabirole oo galbeedka ah iyo aagga waqooyi oo baarsan guuni ilaa iyo maaragtay deegaanadaas kale gudahana ciidanka nabad sugidda ayaa baaritaan xoogan sameeya habeenkii iyo sidoo kale galabtihii oo kale sidoo kale ciidanka booliska iyagana qayb bay ka qaataan jegboyntiyada habeenkii bay joogaan iyagana ammaankay sugaan marka dhammaan dhaqdhaqaaqyadaas amni waxaan uga gol leenahay in ammaanka lagu xaqiijiyo annagoo laba ujeeda kale ujeedada koowaad in amniga markasta sugnaado si noloshii dadka iyo howlihii dowladnimadii kulliya u socdaan dee amnigu dowladda waxa weeye qaybta koowaad ama tiirka koowaad inay sugto looga baahan yahay tan labaadna waxay ogtahay in doorashooyinkii hadda la guda galay ay socdaanba sidaan oo hadda alxamdulilah tii aqalka sare si nabad ilahay noogu dhameeyey tii aqalka hoosena dhaqso inay bilaabato aan rajaynayno marka howlgalladaas aadan waa howlgallo joogto ah oo horeyna u jiri jiray waaye haddana la xoojiyey sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga ee jubbaland jaamac axmed cali joofane ayaa sheegay in ujeedkii laga lahaa howlgalladaasi la gaaray islamar ahaantaana ay jiraan dad badan oo gacanta lagu dhigay walow markii dambe lasii daayey sida uu sheegay kuwaas oo uu sheegay in ciidamadu ay tuhmeen in ay ka dambeeyaan falalka lidiga ku ah amniga ee ka dhaca magaalada kismaayo
natiijooyin badan baana laga helay oo ciidanku inta badan markay howlgallada sameeyaan shacabkay ka helaan oo gacan ama taageero xogo badan bay helaan oo la dabagalaa dad badan oo la tuhmanayaala ayaa la qabtaa haddii dembiga kugu caddaadana markaas hay-adaha garsoorka loo gudbiya haddii waxoo lagu waayana markaas la sii daaya iyadoo weliba dabagal lagu sii sameeyo marka howlgalladaas waa howlgallo joogto ah waxaana odhan karnaa in yoolkii aan ka lahayn aan ka gaarnay annagoo markastana uga mahadcelinayna shacabka oo ciidamada si hakar la-aan oo la shaqeeya waa tahay waxaa jirtay in habeenadii oo kale dad badan lasoo qabto ilaa iyo hadda maxaa gacanta kusoo dhigteen ama dad lagu eedanaya in ay falal amni darro ay geysteen oo kale maxaa ay soo qabteen ciidamadu
adan waa hadda cid xiran oo ciidanku ay xireen oo maaragtay dembiyadii looga shakiya ku caddaatay ma jiro ad waa dareemi kartaa marka howlgal la samaynayo dadkii dee aagga howlgalka laga sameeyo jooga ciddii laga shakiyo markaas ciidanku inay su-aalo weydiiyaan bay ku qasban yihiin marka dad habeenkii oo kale howlgallada lagu soo qaqabto oo marka su-aalo la weydiiyana subaxdii lasii daayo guryahooda ku laabta baa jira laakiin cid hadda howlgallada intaan ku qabannay oo tuhmanayaal hadda noo xiran aadanow ma jiraan howlgallada lagu xaqiijinaya ammaanka magaalada kismaayo ayaa kusoo beegmaya wakhti magaalada kismaayo ay kusoo qulqulayaan musharaxiintii ugu badnaa kuwaas oo doonaya in ay ka qayb qaataan doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee federaalk soomaaliya gaar ahaana kuwa deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada kismaayo taa oo la filayo dhowaantan inay ka dhacdo magaalada kismaayo waxaana si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada iyadoona ciidamada weli ay sii wadaan howlgallada ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
lacag taageero ah oo ay dowladda kanada siin jirtay dadka shaqooyinkooda ku waayey xanuunka covid sagaal iyo toban oo soo bilowday bishii maaj ee sanadkii hore ayaa istaagay bishii oktoobar ee sanadkan dadka qaar ayaa ku tiirsanaa taageeradaasi oo keliya kuwaas oo aanan heli karin kaalmooyin kale ee dhaqaale oo ay dowladdu bixiso sababo kala duwan aawadood ururada aan macaashdoonka ahayn ee kanada oo ay ku jiraan kuwa ay soomaalidu maamulaan ayaa taageero u fidinaya dadka arrintani ay saamaysay haddaba wariyaha v o eda ee magaalada toronto ee wadanka kanada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada orowa waxa uu kula xiriiray faarax ow cusmaan oo madax ka ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo c r s d oo xarumo kule gobolada ontario iyo alberta waxaanu ugu horreyn weydiiyey adeegyada ay u qabtaan bulshada
barnaamijyada aan samayno waxaa ka mid ah barnaamij shaqo abuur oo focuskiisu yahay dhalinyarada minority-ga ah oo aan iskuol ka dhigan shaqooyin haysan xirfad shaqana haysan sidii xirfad loo siin lahaa ay ku shaqaystaan waxaa kamid ah barnaamij mental healthiga ah ama dhimirka af soomaaliya sida loo yaqaano oo ciddii mataqaanaa challenge uu ka haysto dhinaca dhimirka waxaa leenahay psychotherapistyaal oo arrintaas wax ka qabta waxaan la shaqeynaa iskuulaadka ay dhigtaan caruuraha minority-ga oo soomaalida u badan tahay gaar ahaan barnaamij sajal la dhaho oo loogu talagalay dhalinyarada soomaalida sidii loo caawin lahaa waxaa kamid ah barnaamij kale oo dadka madowga ah s f a la dhaho student and family advocacy barnaamijkaas oo mataqaanaa dadka madowga ah familiska especially dhalinyarada iskuulaadka dhigata oo numberkooda iskuulaadka ama laga buriyo ama mataqaanaa suspensionka lagu sameeyo oo aada u badan yahay sidii numberka hoos loogu dhigi lahaa advocacyna ay u heli lahaayeen waxaa kamid a barnaamij kale oo isagana yaw la dhaho youth outreach worker oo dadka dhalinyarada xaafadaha inta loogu tagay faamilada lacarintaas ay garaynayo mataqaanaa baahida haysta kadibna services lagu xiraayo serviceka u baahan yihiin arrimo badan aad ka dawaajisay waxaase ugu waaweyn arrimahan shaqo la-aanta iyo tan cudurada dhimirka haddii aan kala qaadno oo aan ku horeyno midda la xiriirta shaqa la-aanta dad badanoo waxaa jira laleeyahay oo lacagihii dowladda ay siin jirtay covid dartiis shaqada kuwii ku waayey hadda ay joogsadeen marka caqabadahaas bal haddii aad ka waranto iyo idinku waxa aad dadkaasi la qabanaysaan caqabadahaas aada iyo aada iyo aad bay u saameeyeen dadka aqaliyaadka laga tala badan yahay oo soomaalida iyo madowga iyo dadka kale ay ku jiraan immigrantska ah markii hore dowladda waxaa jiray dhaqaale ee ugu talagashay oo ku caawin jirtay dadkaas dhaqaalihii waa dhammaaday dadkii marka ku shaqa waayey covidka ilaa hadda qaar badan ayaan dib ugu noqon workforceki ama yani shaqadii dib ugu noqon shaqadii oo yar awgeed ama mataqaanaa kambaniyaashii ka shaqaynayeen sectoriska ee aadka u saameysay waxaa kamid a dadkii eeraboorada ka shaqeynayay airlineska waxaa kamid a dadkii hoteelada ka shaqeynayay waxaa kamid a dadkii mataqaanaa mukhaayadaha ka shaqeynayay hospitality industry iyo travel industry labadaasa ugu waaweyn dadka ay saameynta aadka weyn ku saameysay maxaa yeele dadkii ma soconayaan banaana wax kama cunayaan mana safrayaan marka aad bayna soomaalida ugu badneyd sectoradaas dadka ka shaqeeya marka anaga organisation ahaan runtii waxa waaye inaan especially dadka dhalinyarada ah oo shaqooyinkaas ku waayay inaan mashaariicdan employmentiga aan wadna uga faa'iideyno dadkaas kale oo waaweyn ah inaan ku xirnona organizationska kale oo fundiga u haysta inay caawiyaan siday dib ugu celi lahaayeen dadkaas shaqooyinkii ama qofkii haddii xirfadii hore uu ku shaqo waayo xirfad labaad oo ku shaqaysto uu heli lahaa waa tahay ugu dambeyntii dhanka waxaad soo hadal qaaday cudurada dhimirka oo aad dadka aad ka caawineysaan dhibaatooyinka kuwa lasoo gudboonaada dhibaatooyinkan covidka uu sababay gurjooga badan iyo shaqo la-aantan isbiirsatay waxaa leeyahay dhibaatooyin dhanka maskaxda ayay dadka u keentay oo dhalinyaradu ay u badan yihiin soomaaliduna ay kamid yihiin arrimahaas ilaa hadda maxaad ka ogtihiin dadaala noceebaadse ku bixinaysaan adoo iisoo koobaya miyahu arrimahaas wax badan baan ka ognahay wax badan oo aan feers ahaan aragnay na way jiraan waxyaabaha aan ka ognahay waxaa kamid ah in numberka dadka dhalinyarada ah iyo qoysaska aan awal is ogeyn oo arrimaha mental healthiga uu aada usoo batay especially arrimaha isolationkii lagu jiray iyo lockdownkii ay aada kor ugu qaaday laga yaaba marka qofka inuu underline issues mental health hore u qabay laakiin ay uga sii dartay isolationkii la galay marka as a agency marka annaga runtii si proactive ah oo mataqaanaa dadaal badan aan gelinay baan samaynay oo ah inaan waalidiinta dhallinyaradaas oo kale ay ka haysato aan guryaha ugu tegi jirnay si dhallinyaradii aan ula hadalno kadibna keerka ay u baahan yihiin ama caawinaadii u baahan yihiin ay u heli lahaayeen anaka as agency waxaan leenaha dad psychotherapistyaal ah oo arrintaas toos counseling u bixin kara oo hadday ahaan lahayd face to face iyo haddii qofka isagoo gurigiisa jooga zoom iyo internetka lagu isticmaali karo in life laisku arko lagu siin karo
kaasi waxa uu ahaa dhegaystayaal faarax ow cusmaan oo madax ka ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo magaciisa c r s d waxaanuu u warramayey wariyaha v o ed ee waddanka kanada xuseen nuur xaaji markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa magaalada london ku soo diyaariyey cabdi xaafid cawil ismaaciil oo soo jeedinaya
taxasugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa booqday magaalada dooxa dalkii saddexaad ee uu booqasho ku marayo wadamada khaliijka waa socdaalkii ugu horeeyey ee uu dalkaasi ku tago markii ay riyaad iyo wadamo kale oo khaliijka ahi cilaaqaadka u soo celiyeen qatar barnaamijkeena amuuraha islaamka ee toddobaadkan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaynu dhegaystayaal ku lafaguraynaa ujeedada booqashadan iyo in ay si wanaagsan u kala bogsadeen dhinacyadii kala maqnaa muddada daxalsugaha waxaa qaabilay amiirka qatar sheekh tamiim bin xamaad altani labada mas-uulna arbacadii toddobaadkan ayay wada hadal yeesheen booqashada ayaa imanaysa kadib markii sacuudigu qaaday tallaabooyin ay kusoo afjareen xaaladii diblomaasiyadda ahayd ee ka dhex aloosantay qatar iyo wadamada khaliijka oo ay ku kala qaybsanaayeen beesha caalamku fariinuu bartiisa twitterka ku qoray sheekh tamiim ayuu ku sheegay in xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya qatar iyo sacuudiga uu yahay mid ku salaysan taariikh masiir guud oo labada dhinac ka dhexeeya oo qoto dheer mar ay warbaahinta la hadlayeen labada mas-uul ayuu isaga oo sheekh tamiim ugu yeeraya dhaxal sugaha sacuudiga walaalkii sheegay in ay labada dhinac ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dalka dhexeeya iyo in la adkeeyo baahida ah in labada dhinac ka wada shaqeeyaan ammaanka iyo xasiloonida gobolka dad badan oo ka faalooda siyaasadda bariga dhexe ayaa qaba in cilaaqaadkii ay sacuudiga iyo xulifadiisa u jareen qatar uu ahaa gardarro aan loo aaba yeelin waxaana aanay ka faa-iidin in sumcadoodii hoos u dhacday mooye maxaa haddaba imika keenay inuu maxamed bin salmaan booqasho ku tago qatar mase u muuqataa in qatar ka bogsatay dhaawicii ay gaadhsiiyeen dalalkaasi su-aashaasi waxaa eegaya cabdicasiis saalax cumar oo degan magaalada minneaboles kana faalooda arrimaha islaamka booqashadan uu dhaxal sugaha waddanka sacuudiga ku tegay dowladda qatar waxay ka mid tahay booqasho uu ku marayo wadanada khaliijka oo dhan ka hor shir madaxeedka madaxda khaliijka ee ka dhici doonaa waddanka sacuudiga laakiin sida muuqataa dowladda sacuudiga waxaad moodaa inay hadda raadinayso xulafo kale hadday noqoto mantiqada khaliijka iyo meel ka baxsanba kadib markii ay soo kala dhexgaleen waddanka imaaraadka khilaafaad ayna sidoo kale isku fiicnayn dowladda hadda hogaanka haysa waddanka maraykanka sidii hore waxaad moodaa inay hadda raadinayaan qatar iyo sacuu iyo cumaan oo kale inay maaragta xiriir fiican la samaystaan sidoo kalena ay xiriir ka soo celiyaan iiraan iyo iyo turkiga iyadoo aan ogsoonahay qatar inay muddo xiriirku xumaa wadanada khaliijka taasoo runtii ay qatar iyadu la odran karo waxay noqotay darafka ka faa'iiday hadday noqoto isku filaansho dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarkeyga oo ay maaragta iyadu xoojiso inay isku filaato iyo hadday noqoto inay xulafooyin kale samaysato oo saaxiibo kale ay kasbato sida turkiga oo kale iyo iiraan iyo ay xiriiryo fiican la samaysatay ayaad moodaa inay iyadu ka faa'iiday qatar dhammaanba way diiday shuruudihii ay sacuudiga iyo xulifadiisu ku xidheen markay cilaaqaadka ka goosteen waxaana shuruudahaasi ka mid ahaa qatar inay xidho muubaahiyaha al-jasiira iyo inay dalkeeda ka saarto askar aan badnayn oo turkiyiin ah oo qatar ku sugnayd markii dambe riyaad iyo qaahiro laba safiir ayay u magacaabeen qatar weli baxrayn safiir uma ay dirin dooxa riyaad qaahire iyo abudabi iyo dooxa waxa ay soo ceshadeen xidhiirkii ganacsiga iyo socodka welise baxrayn cilaaqaadkaas ma ay soo celin waa maxay sababta ay weli ugu muuqato inay baxrayn iyo qatar aanay isku sal bannaanayn waa kan mar kale cabdicasiis dowladda baxrayn iyo qatar waxaa jira khilaaf u gaara oo labadooda si gaara uga dhexeeya kasokow baxrayn arrimaha ay kala siman tahay saddexda waddan ee kale ee go-doomiyey qatar khilaafaadkaas oo ah dhinaca gaadiidka hawada iyo dhinaca badda kalluumaysiga oo ay muddo isku hayeen baxrayn iyo qatar kuwaasoo mararka qaar gaadhay in jimciyadda qurmaan ka dhexaysa ay qatar u gudbiso cabasho ay ka cabanayso waddanka baxrayn waxaa kaloo jirta dowladda baxrayn in iyaduna aad uga cabato warisgaarsiinta dalka qatar gaar ahaan aljaziira oo si inta badan weerarta marka arrimahaas ayaa weli taagan oo aan xal loo helin taas ayaa keentay in ay xidhiirka labada wadani uuna soo fiicnaanin sida wadanada kale ee hadda iminka safiirada u diray xidhiirkoogu hadda wadahadallada u socdo inkastoo labada dowladoodba ay marar badan sida gaar ahaan baxrayn ay ku baaqeen in wafdi labada wadan ay kulmaan oo arrimahaas laga wada hadlo oo la xaliyo booqashada maxamed bin salmaan waxay kusoo beegantay iyada oo ay socdaan wadahadallada nukliyeerka ee iiraan iyo dalalka la sheegay inay quwadda leeyihiin oo looga dan leeyahay in dib loo soo cusboonaysiiyo heshiiskii labada kun iyo shan iyo tobankii ee nukliyeerka iiraan inkastoo cilaaqaadka wadamada khaliijka ay lafdhabar u tahay dhaqan diin iyo qabiil laakiin waxa ay aada ugu kala duwan yihiin halka ay ka taagan yihiin iiraan iiraan cumaan kuweyt iyo qatar xidhiir wanaagsan ayaa ka dhexeeya tahraan halka sacuudiga baxreyn iyo imaaraadka ay weli kala boodsan yihiin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo jimca wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha islaamka kana muusigaasi dhegihiina soo gaaraya waxa uu hordhac u yahay heestii maalmaha waxaana codkiisa hallaasiga aad ku dhegaysan doontaan xasan aadan samater degeystayaal heestaasi macaan iyo codka xasan aan samatar ayaanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddiyadii aroornimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay tan iyo intaynu mar kale dib hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan
مربان موجة دهري راحة حلوذو مو قيقة لا أركا لكن كان مطنعي تاسو مرحلة دوت anigoo ka soo maray makuraan dhulkeeniyo manaxaanka caashaqa hayan maanta ka horow maxigaanku igu dhici كهروب